الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومصدر اللباس والثلاثي مقيس احفظه مع اكتراث وكسر ثالث بلا نكير مع مد فتح متلو الأخير مما افتتح بهمز وصل ضمما يربع في أشباه قد تكلما واكسره في تواليا وشبهه لمانع الضم به ومثله لفعل رج... لفعل لجعل فعله فعاله وتل أفعل الصحيح فعالا لفعل التفعيل حيث قد خلا من لا من اعتلى كذا قد نقلا تفعلة لحاو ذاك جعلا للعار منه ربما قد بذلا وضرد التفعيل مع تف... مع تفعيله لكل مهموز فذا عن ثقه لفاعل الفعال مع مفاعلة وعند عمر قس لذا مفاعلة وطاء إقامة لزم في غالب وتستعادة أدم يا صاحبي فباب ما سوى الذي تقدم نغل فعل الذي لهم تحتما ومرة بفعلة كمشية وهيئة بفعلة كمشية في غير ذي ثلاث مرة بتا وشذ فيه هيئة فاستثبتا فحكمنا لمصدر مباين من تا وإلا يبدو بالقرائن ومصدر مصدر مصدر كأو لما سوى الثلاثي ثلاثي وحكسو هري وسغن مقيس قياس ويا احفظه حفظي maca اgtiraahin danka yeelasho maceedana xifdi yacnii wuxuu leeyahay masderkii ayaan ku soo jirnay qiyaaskiisii iyo shaadkiisii waxaan ka soo hadalnay hulaadiga masaadirtii qiyaaska iyo shaadkuu lahaa marka laga reebo masderkii muqayadka ahaa ee wuxuu soo sheegay afar wasan laba iyo kow iyo toban wasan inay qiyaas yihiin hal wasanna waa ku darray laba-iyo toban wasan ayuu hulaasiga qiyaas ahaan u leeyahay masder laba-iyo tobankaasi waxay ahaayeen ficliga mucaddo haddii uu yahay facalun ayaa u qiyaasa waa hadduusan xirfo iyo wilaayo tusin haddii uu tusiyaana ficaalatun ayaa u qiyaasa faculo laazim mooye mucaddo ma yeelatee fucuulatun iyo facaalatun labadaa wasan ayaa qiyaasay u leedahay facilo laasimkeeda midib haddayan tusin facalun ayaa u qiyaasa midib haddii ay tustaana fuclatun ayaa u qiyaasa facalo laasimkeeda toddoba wasan oo qiyaasu u sheegay fucuulun haddii ay caadi tahay haddii imtinaac iyo diiddo ay tusaana ficaalun gedgedoon haddii ay tusto iyo taqallubna fucaal facalaan baan u jeeda facalaan daa iyo sood haddii ay tustaana fucaalun seer iyo sood haddii ay tustaana faciilun khaslo haddii ay tustaana facaalun facaalatun owsaanta ayuu u sheegay laba-iyo toban wasan bay isku noqonayaan laba-iyo tobankaa wasan oo qiyaas ahaa ayaan soo qaadannay halkani wuxuu ka hadlayaa hayru hulaasiga masaadirtiisi isla markaa aan miimi ahayn muqayadna aan ahayn muqayadkana wuu raacin doonaaye hayru hulaasiga masaadirtii marka laga hadlayo owsaantuu lahaa maadiga ayaa dib loogu noqonaya hayru hulaasiga masaadirtiisa waa iska fudud yihiin ma adka hulaasiga adag ee inta qiyaaska ah hayru hulaasiga waa rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasiye hulaasi hal xaraf marka lagu siyaadiyo saddex wasan oo qiyaasuu lahaa laba xaraf marka lagu siyaadiyaana shan wasan oo qiyaasuu lahaa siddeed bay isku noqonayaan saddex xaraf marka lagu siyaadiyaana afar wasan oo qiyaasuu lahaa laba iyo toban weeyaan waa hulaasi la siyaadiyey laba iyo tobankaa wasan oo qiyaasuu lahaa rubaaci hal xaraf haddii lagu siyaadiyo hal wasan oo qiyaasuu lahaa laba xaraf haddii lagu siyaadiyaana laba wasan oo qiyaasuu lahaa saddex bay isla noqdeen laba iyo toban saddex haddii lagu daro shan iyo toban wasan masiidka qiyaaskiisa shan iyo tobankaa wasan ayuu ahaa shan iyo tobankan wasan waxaad ku dari sartii mujaradka rubaaciga ahayd faclala ilaa iyadu ulaai bahay waa rubaaciye lix iyo toban wasan bay noqonayaan lix iyo tobankaa wasan masdarkooda qaabka uu imaanaya waa sahlan yahay wuxuu ku sahlan yahay ficliga hadduu khumaasi gaadho ama sudaasi laasim taa-ulmasiiddaa lagu bilowday ama hamsatulwasl war kale ma jiro ficli kasta oo khu- ee khumaasi ah taa-ulmasiiddaa lagu bilaabanaya ama hamsatulwasl sudaasi kastana hamsatulwasli baa lagu bilowdaa sudaasi hamsatulwasli waxaan ahayn lagu bilowday wax jira maaha sidaa waa soo qaadanay waayahay khumaasi iyo sudaasi ee khumaasi iyo sudaasi taa-ulmasiidaa lagu bilowdaa ama hamsatulwasli baa lagu bilowdaa ficli kastoo taa-ulmasiida lagu bilowdo khumaasi waxaan ahayn ma noqonayo ficli kasta oo taa-ulmasiida lagu bilowdo masdarkiisa qiyaaskee markaa aad keeni xarafka qablal aakhi aakhirka xarafka ka horeeyo ayaad godi ficligii maadigoo sidiisii u qoran bal xarafkii qablal aakhirka ahaa godi masdar buuba noqonayaa khalaas saddex wasan baana taa-ulmasiida lagu bilaabanayo sartii mujaradka oo hal xaraf lagu siyaadiya tafaclala tafaacala iyo tafacala xarafka qablal aakhirka yaalla xarafka afraad weeyaane unbaad godi baas masdar buuba noqoni miaal tafa- tadaxraja jiim baa u dambeeyaa ra' baa ka horaysaa ra'daad godi haddaad ra'da godo masder buu noqonaya tadaxrujan tadaxraja tadaxrujan waa masder ulaai la ziyaadiya haddii uu yahayna taqaatala laam baa u dambeeyaa ta' baa ka horaysaa ta'daad godi taqaatulan masder buu noqonay taqatala oo calaa wasni tafacalena waa la mid oo taqatulan ee rubaaci taa-ulmasiida ficli lagu bilowday isaguo arrintiisu way sahlan tahay oo raabica ubaadgoday war kale ma jiro masder buu noqoni laamta waa hadduu ka fiyow yahay laamta hadduu ka jiran yahay oo tawaalaa iyo tawallaa oo kale uu yahay raabicii aad godaysa umbaad kasrini xarafkii afraadeed godaysa ayaad kasrini masderuu noqoni asna tawallaa tawaliyan baad leedahay tawaalaa tawaaliyan macnaha waxa weeyaan ficliga khumaasiga taa-ulmasiida haddii lagu bilowday laamta hadduu ka fiyow yahay xarafka afraadaad godi hadduu ka jiran yahayna xarafka afraadaad kasrini bas masderba weeye warkiisa waa fudud yahay hamsatulwasli ficliga haddii lagu bilowday khumaasi iyo sudaasi ayaa hamsatulwasli lagu bilowdaaye hamsatulwasli haddii lagu bilowday ficliga maadigiisi masder marka aad ka doonay laba shaqaad qabani bas ah hadduu caynta ka fiyow yahay weeye laba shaqo oo keliya aad qabani labadaa shaqo waxa weeyaan hamsatulwasliga tirada ka soo bilow xarafka saddexaad yaad kasrini xarafka u dambeeya ka horena alif zaa'idaad keeni oo reeban masder buuba noqonayaa khalaas ficliga hamsatulwasli haddii lagu bilowday khumaasi iyo sudaasi midkuu doonaa ha noqdo isla markaana caynta uu ka fiyow yahay oo caynta uusan ka jiranayn masderkii ficliga maadi unbaad laba shaqo ka qabani masder buu noqoni labadaa shaqo waxa weeyaan xarafka saddexaad hamsatulwasli tirada marka laga soo bilaabo xarafka saddexaad waa kasrini waxbaha qorina waa soo qoray xarafka saddexaad waad kasrini qablal aakhirkana alifaad dhigi zaa'ida miaal inalaqa oo kale xarafka saddexaad to-da weeye waad kasrini qaaf baa u dambeeyaaye qaafka hortiina laa alif reeban ayaad dhigi masder buu noqonay inilaaqan istakhraja qa- ee, xarafka saddexaad ta'da weeyaane waad kasrini jiim baa u dambeeyaaye jiimka hortiina alif reeban ayaad dhigi istikhraajan istakfara istikfaaran khalaas khumaasi iyo sudaasi midkuu doonaha noqdo caynta hadduu ka jiran yahay khumaasina uu yahay waxba isbedeli maayo sidaa unbuu ahaani ikhtaara ikhtiyaaran baad leedahay inqaada inqiyaadan khumaasi hadduu yahay caynta hadduu ka jiran yahay hadduu ka fiyow yahay waa isku mid hadduu sudaasi caynta ka jiran yahay yaa waxoogaa isbeddel imaanaya sudaasi isla markaa caynta ka jiran hadduu noqdo isbeddelka imaanayaa wuxuu yahay cayntii jiranayd alifaa loo bedeli doonaa qablalaakhirkana alif reebanaa la dhigayaayo masderkaa wata hee labadii alifaa isku bannaanaanaya mid baa la xadfi mid marka la xadfo yaa ta laga soo ciwad qaadani aakhirka la dhigi aan ku celiyo ficliga sudaasi haddii uu yahay khumaasi hadduu yahaye caynta uu ka jiray hamsatulwasliga lagu bilowday wax isbeddele ku imaan maayo waa caadigiisa xarafka saddexaadaad kasrini qablaakhirkana alif reeban ayaa digi masdaruu noqonay khalaas ee ficliga hadduu sudaasi yahay hamsatulwasliga lagu bilowday cayntana uu ka jiran yahay waa sida istaqaama oo kale cayntii ayaa alif loo bedeli doonaa caynta waxaa dabadhacayaayoo qablal-aakhirka yaallaa alif reeban oo masderka u wato labadii alifaa isku bannaanaani iltiqaa'u saakinayn ayaa dhici labada alif mid baa la xadfi khaliil binu axmed iyo siiba weyhi iyo ibnu maalig iyo waxay leeyihiin waxaa la xadfayaa alifulmasderka masderka aliftiisa yaa la xadfi qolo kalena waxay leeyihiin maya cayntii baa la xadfi mid kastaba ha la xadfo marka la xadfo ta baa laga soo ciwad qaadanaya oo aakhirka la dhigi istiqaamatan ayuu ku imaani asalka wuxuu noqon lahaa istiqwaaman in la yidhaahdo istiqwaaman istiqwaaman xarfulcillaa xarakaysan waxaana ka horeeyaa xarful xarfu saxiix xaraka la'aana qaacidadaa ma soo qaadannay idaa taqadama صaxiixu saakinu wa ta'akhara canhu muctalun mutaxarikun nuqilat xarakatu اlmuctal ila صaxiixi الsaakini qablahaa soo ma ahin waayahay istiqwaaman wowda fadxada saaran qaafka geed horta istiqwaaman wowda waxaa ka dambeeya alif reebanee garo aliftii masderka weeye masderka alif wate oo qablaakhirka alif reebanaa la dhigi waa kaan lahayn soo ma ahin waayahay wowdan fadxada saaran ka qaad qaafta saar qaafta marka aad saarto waxaa ku dhici taxaraka xarfulcillati asaalatan wowda maanta ma xarakaysna oo xarakadii waa laga qaaday laakiin asal ahaan bay u xarakaysnayd oo fadxaa saarnayd soo ma ahayn taxaraka xarfulcillati asaala wainfataxa maa qablahu alaan haddana waxa ka horreeya waa fadxisan yahay saxiix soo ma ahan qulibat ilcillatu alifan faltaqaa saakinaan alif haddii loo bedelay hee laba saakinaa kulmay laba alifoo reeban aliftii masderka way reebanee tanna waa reeban tahay mid ya wuxuu saaraya istiqwaaman wowda maxaa ka dambeeyey alif reeban soo ma ahayn wowdiina alifaa loo bedelay reeban saxiix marka laba alifoo reeban ayaa kulmay mid baa la xadfi ibnu maaliga wuxuu leeyahay waxaa la xadfayaa alifta masderka oo qablalaahirka ka saaran marka la xadfo istiqaaman buu noqoni istiqaaman ilaa labadii alif midaan la xadfi istiqaaman markuu noqdo ta baa laga soo ciwad qaadanayo aakhirka la dhiga istiqaamatan saxiix ee hamsatulwasil haddii uu watana waa intaa isna waa sahlan yahay aalidkoo la kasriyo qablalaaakhirkoo alif reeban la dhigo sudaasi caynta ka jiran haddii uu yahayna alifulmasderka inta la xadfo ta laga soo ciwad qaato baas war kale ma jiro khumaasi iyo sudaasi oo idil waa kaa baxeen hayru ulaai waxaa ku haray oo keliya rubaaci saxiix rubaacina afar wasan buu leeyahay afartaa wasan saddex wuxuu waxay ka yimaadeen ulaai hal xaraf lagu siyaadiyey qiyaaskiisii afcala faacala facala iyo sartii mujaradka ahayd oo faclala ahayd saxiix sarta mujaradka way sahlan tahayoo laba masder ay leedahay labada masder waa wada qiyaas iyo mid baa qiyaas khilaaf baa jira adigu laba masder bay leedahay labadaa masder waxa weeyaan faclala soo ma ahin faclaladii un ta ku dar faclalatun bas masder buuba noqoni ficligii maadiga ahaa ee mujaradka ahaa ee faclala ahaa unbaa ta ku dari faclalatun iyo masderka labaad fa'da kasri qablalaaakhirkana alif ree bandhig ficlaal labadaa masder buu leeyahay ficlaalun iyo faclalatun sartii mujaradkii rubaacigana way kaa baxday ulaaiga saddexdiisi wasan ayaa kuu soo haray afcala faacala facala isna waa fudud yahay afcaloo dhan ficliga ulaaiga halka xaraf lagu ziyaadiye afcala haddii uu yahay oo waxa lagu ziyaadiye hamze awalka taallo wey hamzadaad kasrini qablalaakhirkana alif reeban ayaad dhigi waa hadduu caynta kafiyow yahay hamzada kasri qablalaakhirkana alif reeban dhig ifcaal ayuu ku imaanay akrama ikraaman ayuu ku imaanay akhraja ikhraajan adkhala idkhaalan saxiix caynta waa hadduu kafiyow yahay caynta hadduu ka jiran yahay istiqaamatan waddadaan marina umbaa la marini ilaa alifaa qablalaakhirka taalla caynta ina alifaa loo bedeli doonaa aqaama iqaamatan wey asluhu iqwaaman wawdiyaa fatxada laga naqliyey alifaa loo bedelay labadii alif ayaa kulmay tii masderkaa la xadfay cinda cinda bni maalik taana waa laga soo ciwad qaatay iqaamatan ayuu ku imaanayaa afcalana waa kaa baxay waxaa ku yimid facala iyo faacala faacala ulaai hal xaraf lagu siyaadiye alif reeban oo dhexda yaallana lagu siyaadiye faacala weeyaane laba masderoo qiyaasuu leeyahay siiba weyhiyaa diidan labadaba inay mas- wada qiyaas yihiin laakiin raajixu waa inay qiyaas yihiin faacala ficaal iyo mufaacaluu leeyahay ficaalan iyo mufaacalatan qaatala qitaalan wa muqaatalatan labadaa masderuu leeyahay bas isagoo war kale ma leh muctal hadduu yahay iyo hadduu saxiix yahay iyo waxaas ma jiraan wuxuu doonaa ha noqdo facala hadduu yahay oo tadciif caynta lagu siyaadiyey ulaaiga facala masderkii waa tafciil taabaad awalka dhigi fadaad reebi yaana qablalaakhirkaad siyaadini tafciil ayuu ku imaani waa hadduu laamta kafiyow yahay sida karama takriiman kallama wakallama allaahu muusaa takliiman tafciil buu ku imaani qadasa taqdiisa waa hadduu laamta kafiyow yahay laamta hadduu ka jiran yahay tafciil qablalaakhirka soo ya ma saarna haddeen masderka soo ya ma wato laamtana ya bay noqoni laba yaa isu imaani mid baa la xadfi litakfiif taana waa laga soo ciwad qaadani waa haddii la doono zakkaa taskiyan buu noqon lahaa labadii yaa mid iska xadaf taana ka soo ciwad qaado taskiyatan buu noqoni hayru ulaai masaadirtiisa halkaasay ku dhantay khalaas wixii qiyaasa wax fudud weeye aan ku hal maraan ku celina waa dulmaraya waa ina qoran tahay ficliga taaulmasiida haddii lagu bilowday waa hadduu khumaasi yahay taaulmasiida haddii lagu bilowday xarafka afraada damini hadduu laamta kafiyow yahay war kale ka qaban maysa tafacala tafaculan tafaclala tafaclulan bas laamta hadduu ka jiran yahayna xarafkaad godaysaad kasrin hoos dhigi tawaalaa tawaaliyan tawallaa tawaliyan war kale ma jiro hamsatulwasli haddii lagu bilowday waa hadduu khumaasi yahay ama sudaasi yahay laba shaqaad ka qabani xarafka saddexaadaad kasrin qablalaakhirkana alif reebanaad dhigi khumaasi hadduu yahay muctalkiisa iyo muctal la'aantii waa isku mid sidaa unbuu ku wada imaani sudaasi hadduu yahay marka sidaa la yeelayo waa caynta waa inuu kafiyow yahay oo aalidka la kasrinayo qablalaakhirkana alif reeban la dhigayo caynta waa inuu kafiyow yahay caynta hadduu ka jiran yahay sidaa unbaa la samaynaya laakiin cayntii oo alif loo bedeli doono iyo alifulmasderkii qablalaakhirka taalla isku bannaanaani labadaa alif mid baa la xadfi taana waa laga soo ciwad qaadanaya istiqaamatan weeyaane qaabkuu iclaalkaa ku dhacay haddii aan marnoy asluhu istiqwaaman buu ahaa nuqilat xarakatu lmuctalli ila saxiixi saakini qablahaa muctalka xarakadiisi fadxadiisi wowda fadxadeeda yaa la raray oo saxiixa ka horreeyaa loo raray oo saakinka ah markaa kadib aa wowdii alif loo bedelay taxaraka xarfuulcillati asaala wanfataxa maa qablahu al'aan qulibat alcillatu alifan faltaqaa saakinaani alifaani saakinaani laba alifoo reeban ayaa kulmay faxudifat alifulmasder masderkii aliftiisii ayaa la xadfay taana waa laga soo ciwad qaatay istiqaamatan buu ku yimid hamsatulwasli wixii lagu bilowday iyo wixii taaulmasiida lagu bilowday xagga u dhig hamsatulwasli wax alla wixii lagu bilowday iyo taaulmasiida wixii lagu bilowday markaad masaadirtoodii sidaa u qaadato waxaad garanayso daasi iyo khumaasi oo dhan masaadirtoodii waad haysa axkaam baqal lama arko rubaaci masaadirtiisii keliyaa kuu dhiman sartii mujaradka ahayd faclala laba masdar oo qiyaasay leedahay sarta mujadar mujaradka lafteeda ta ku dar masdar bay noqoni faclala soo maahan faclalatan daxraja daxrajatan masdar buu noqoni iyo ficlaal in la yidhaahdo oo faada inta la kasra ceenta la reebo qabla aakhirka alif la dhigo ficlaal dixraaj lagu keeno labadaa masdaroo qiyaasay leedahay waxaa ku haray ulaai hal xaraf lagu siyaadiyey saddexdii wasane qiyaaska uu lahaa ee ficli hadduu afcalo yahay ficliga masiidka ulaaiga halka halka xaraf lagu siyaadiyey hamza awalka lagu siyaadiyey oo afcalo weeye masderka hamsadaa la kasrini qabla alaakhirkana alifaa la dhigi masderuu noqoni waa hadduu caynta kafiye u yahaye ifcaal ayuu ku imaanay akrama ikraaman caynta hadduu ka jiran yahay ifcaal lafteeduu ku imaanay laakiin iclaalkii istiqaamatan ku dhacay ayaa ku dhici aqaama iqaamatan iqwaaman naqligii iyo waxaa lagu samaynay ibdaalkii alif loo bedelayey iltiqaau saakinayn ayaa dhici alifulmasderkii ayaa la xadfi cinda bni maalik taana waa laga soo ciwad qaadanay iqaamatan waayahay afcalana xaggaasu kaaga dhammaaday waxaa ku yimid faacala laba masdaroo qiyaasay leedahay ficaal iyo mufaacala qaatala qitaala wa muqaatalatan khalaas iyadoo shardi kale iyo wax loo raacinayaa ma jiro facala u dambaysay masdarkeeda laamta haddii uu kafiyow yahay tafciil buu ku imaanay laamta hadduu kafiyow yahay kallama takliiman karama takriiman iyo wixii la mid ah laamta hadduu ka jiran yahayna masdarkii tafciil ahaa ayaa ya watay qabla alaakhirki laamtiina ya bay noqoni labada ya mid baa la xadfi ya-da masdarkaa la xadfi ibnu maalik sida ayuu leeyahay marka la xadfo tabaa laga soo cawad qaadanay zakaa tasgiyatan khalas intaana waa qoran tahay waka wa masdarun masder masderka oo limaa ficli u sugnaaday siwa ulaaiyi ulaai ka soo haray wa masdarun masder masderka oo limaa shay u sugnaadee siwa ulaaiyi ulaai ka soo haray maqiisun qiyaas weeye waxaad mooddaa inuu u wado hayru ulaai masaadirtiisoo dhan waa wada qiyaas shaadna ma leh sidaana ma aha waayo hadal uu soo wadaa diidi doonaayo shaad buu leeyahay laakiin inta qiyaasku rabaa inuu sheego marka hore ixfad xifdi nin yahowni hu masaadirtaa qiyaaska ee xifdi maca ikhtiraahin maca mubaalaatin adigoo qasad iyo dan kale yacni si gaar ahaaneed u xifdi ikhtiraafka waa shayga oo dan gaar ahaaneed aad ka yeelato waana iska tamaamulbay had dan kale kama lehe wa kasru aaliin hamsatulwasligii buu ka bilaabay wa kasru aaliin aali kasrihi xaraf saddexaad kasrihii bilaa nakiirin diidda la'aan la kasriyo maca maddi fadxi matluwil akhiiri xarafka u dambe ka raacayo fadxihiisoo la jiidoo lala qabo mar haddii fadxaha la jiido alifaa ka dhalani oo alifaa qablulaakhirka la saari buu ujeedaaye garo wa kasru aaliin xaraf saddexaad kasrintii bilaa nakiirin diidda la'aan la kasriyo maca maddi fadxi matluwil akhiiri xarafka dambe kan la raacinaya fadxihiisa jiididiisii lala qabo oo alif laga dhaliyo kaa'inun mimaa shay xaggii ayuu ka ahaaday uftutixa lagu bilowday bihamsi waslin hamsatu waslin lagu bilowday caynta waa hadduu ka fiyow yahay hadduu caynta ka jiran yahay cayntii baa la xadfi ama alifulmasdarkii ayaa la xadfi tabaa laga soo cod qaadanay istiqaamatan halkaa waxaa kaaga dhammaaday ficligii taaulmasiid ee ficligii hamsatulwasli lagu bilowday khumaasi iyo sudaasi midkuu doonaa ha noqdo aalikaad kasrini fadxaha qablaakhirka saaranna waa jiidiyo alifaad ka dhalini macnaha qablaakhirkaad alif dhigi weeye wa dumma dami nin yahowni maa xarafka yarbacu afraynayo fii ashbaahi qad takallama waksirhu kasri fii tawaaliyan iyo washibhihiina ku kasri limaanici dami bihi wa milihi taaulmasiida haddii lagu bilowday ficliga xarafka afraad dami qablaalaakhirka weeye xarafka afraad ilaa taaulmasiida ficliga lagu bilaabanaya waa khumaasi soo ma ahayn khumaasi xarafkiisa afraad xaggee saaran yahay qablaalaakhirkuu saaran yahay ilaa xarafka shanaada aakhir ahe soo sidaa ma ahan haddaba qabla alaakhir haddii la yidhaahdo iyo rubaaci haddii la yidhahdo waa isku mid xarafka afraad xarafka ah raabica xarafka afraad iyo qabla alaakhirka isku macno un baa loo jeedaa yaa damini ficliga taa-ulmasiida lagu bilowday waa hadduu laamta kafiyo uu yahay laamta hadduu ka jiran yahayna kasri xarafkii afraad intaasuu u jeedaa dumma dami maa shayga yarbacu afraynayo oo xarafka afraad noqonaya dami fii ashbaahi qad takallama qad takallama waxa shabaho xarafka afraynaya ku dami waa ficligii taa-ulmasiida lagu bilowday xarafka afraynaya takallama waa kee laamta soo maaha laamta dami takalluman masdar buu noqoni waa hadduu laamta ka fiyo u yahay hadduu laamta ka jirayn ka waran waksir kasri hu xarafkii afraad kasri fii tawaaliyan tawaaliyan ku kasri tawaaliyan ilaa laamtu ka jiranya soo maahan tawaaliyan ku kasri iyo wa shibhihi tawaaliyan wixii lamid noqdo oo muctal noqdo limaanicin maanic dartiina u kasri maanici dami dame mid diiday bihi tawaaliyan iyo shibhigii u diiday iyo wa milihi tawaaliyan waxa lamidkaa wixii u diiday yacni tawaaliyan xarafka afraad waad kasrini maxaad u kasrini maanic baa jira maanic baa jira xarafkii afraad in la damiyo diiday oo maanica muxuu yahay maanica waxa weeyaan ismi mucraba oo waaw ay u dambayso damana ay ka horayso laa yuujad fii luqatihim luqa carabiya laguma arko ismi mucraba oo waaw ay u dambayso damana ay ka horayso wax jiro maaha ma suuroobi karo haddii la arkana waa in la bedelaayo ya loo bedelaa kuufiyiina laba mas'ala soo reeba markeedaan ogaan doonnaa insha allahu tacaala haddaba tawaaliyan xarafka xarafka afraad haddii aan la kasrinin oo la damiyo laamta woway u bedelmi ilaa laam aakhir taallo xarfulcillo noqotay damana uu ka hormaray waa in loo bedelaa laazim noqoni tawaa in la yidhahday noqonay tawaaluwan tawaaluwan hee waawdaan dammaa ka horreeyaa aakhirulismina way taalla may wax dhici kara maaha ficligaa loo ogolaya ka ismiga looma ogola si laamtani aya waaw ugu gadoomin oo ya'nimo loogu baaqi yeelo damaha meeshii aad saari lahayd ee qabla alaakhirka kasra saar maanicaasaa jiraaye intaasuu u jeedaa waktir kasri hu xarafkii aad damin lahayd ee afraad kasri fii tawaaliyan tawaaliyan dhexdeeda ku kasri iyo wa shibhihii tawaaliyan waxa shabbahay waa ficli taa-ulmasiida lagu bilowday laamtana ka jiran kaasaa shabbahaya limaanici dammi damme wax u diiday bihi tawaaliyan u diiday darteedana u kasri iyo wa shibhihii tawaaliyan wa milihi tawaaliyan midka la mid noqday u diiday wa milihi wowga xarfulcadaf mili macduufun calaa bihi damiirka ba'da lagu jiray ayuu ku cadfan yahay sidaa ibnu maaliga iyo naxwiyiin yar ayaa bannaynayaa jumhuuru naxwiyiin ma ogola oo waxay leeyihiin damiir majruura macduufu calayhi haddii uu noqdo macduufka damiirka wixii jiray in la soo celiyaa waajiba wacawdu khaafidin ladaa cadfin calaa damiiri khafdin laaziman qad jucila walaysa cindii laaziman id qad ataa fi nasri wanadmi saxiixi muhbatan ibnu maaliga iyo naxwiyiin yar ayaa ogol qoladaasu ku socdaa lifacla lajcal faclala ficaala waatii liafcala saxiix facaalan ijcal yeel faclalatan iyo wa ficlaalan labadaa masdar lifaclala sartii mujaradka ahayd ee faclala u yeel haddeer wuxuu ka soo baxay ficligii taa-ulmasiidada lagu bilowday iyo kii hamsatulwasliga lagu bilowday masaadirtoodii sidaa macnaheeda waxa weeyaan khumaasi iyo sudaasi oo dhan masaadirtoodii waad haysaa laakiin waa hadduusan caynta ka jiranayn ficliga hamsatulwasliga lagu bilowday sudaasi caynta ka jiran hadduu yahay isagu waa noo dhiman yahay oo waxoogaa iclaal ayaa gelaya waa yahay kaa keliyaa kuu dhiman ee sudaasi iyo khumaasi oo dhan ee masaadirtoodii waad haysa waxaa kuu soo haray rubaaci sartii mujaradku ka bilaabay sarta mujaradka laba masdar bay leedahay sartii oo ta gadaal looga daro faclalatun la yidhaahdo iyo ficlaal labadaa masdar ay leedahay sidaa ayuu u jeedaa wajcal yeel faclalatan masderka faclalaah iyo wa ficlaalan masderka ficlaala lifaclala sartii mujaradka ee faclala u yeel labadaa masder bay leedahaye faclala labadeedii masderna waa kaa dhammaadeen iyaduna khalaas oo rubaacigii waxaa kuu haray oo keliya ulaai hal xaraf lagu ziyaadiye labadii wasanee qiyaaska uu lahaa labadaa keli ayaa ku haray waatin la imow afcalu soo hormariye faacalo iyo facalona way dambeeyaan waatin la imow biafcala liafcala ficligii afcala aha waxaad ola imaataa asaxiixi ee laamta ka fiyooba ifcalan afcala laamta haddii ay ka fiyowdahay masdarkeeda ifcaal ayuu ku imaanay akrama ikraaman ayuu ku imaanay sidaa ayuu u jeedaa waa hadduu laamta ka fiyow yahay laamta hadduu ka jiran yahayna waxoogaa iclaalayaa ku ee hadduu cayntan u jira laamta maaha caynta wey caynta hadduu ka- ka fiyow yahay caynta hadduu ka jiran yahayna iclaal ayaa dhacayaayo cayntuu alif loo bedelay iltiqaa'u saakinayn labadii alif mid baa laxadfi taana waa laga soo ciwad qaadanaya iqaamatan buu ku imaanay waati la imow ifcaalan masderka ifcaale la imow ifcaalka masdera liafcala ficliga afcala ahaa ula imow afcalihii asaxiixi caynta ka fiyoobaa laamta maahan caynta ka fiyow oo akrama ikraaman akhraja ikhraajan dariiqaa ku keen lifacala tafciilu xayثu qad khalaa min laamin ictala kada qad nuqila تفعيلة لحاوي ذاك جعل للعار منه ربما قد بذل لفعل ulaaigii hal xaraf lagu ziyaadiyey saddex wasanoo qiyaasuu lahaa mid wad haysa oo afcalo weeyaanoo ifcaal buu ku yimid waa hadduu caynta ka fiyow yahay hadduu ka jiran yahay wuu keeni doonaaye waa yahay wasanka labaad waa facala tafciil ayaa u qiyaasa masderkii waa hadduu laamta ka fiyow yahay facala oo laamta ka fiyow tafciil buu masderkeeda qiyaas ahaan ugu imaanayo kallama takliiman karrama takriiman qadasa taqdiisan sidaa ayuu u imaani intaasuu u jeedaa waa hadduu laamta ka fiyow yahay hadduu ka jiran yahay isaga soo wada lifacala ayuu u sugnaaday facalihii ee, lifacala ayuu u sugnaaday dhe atafciilu masderka tafciila ficligii facala ahaa tafciil ayuu masderkii ku imaanayaa xaayu markiibuuna ku imaanayaa qad khalaa uu khaali noqdo ama xayu meeshii ayuu ku imaanayaa qad khalaa uu ka khaali noqdo facalahaasi min laamin laam uu khaali ka noqdo laamka oo ictalla jiran kadaa sidaa ayaa qad nuqila lasoo raraya carab sida laga soo raray waa sidaa oo facala tafciil waa in lagu keenaa laamta hadduu ka fiyow yahay laamta hadduu ka jiran yahay ka waran tafciilatun wasanka tafciilaihi daaka tafciilahaasi qad jucila waa la yeelay lixaawin laamta kii koobay ama qa- tafciilatu wasanka tafciilaihi jucila waa la yeelay lixaawin mid koobay daaka laamtaa jiran mid koobe mid u sugan yacni wuxuu leeyahay facala laamta haddii ay ka fiyowdahay tafciil bay ku timid laamta haddii ay ka jiran tahayna tafcilatun bay ku imaani oo tafciil ya-dii masderka u watay ee qablalaakhir ka saarnayd ayaa la xadfi tafcilatun buu ku imaanayo zakaa tasgiyatan baad leedahay intaasuu ujeedaa tafcilatun wasanka tafcilaihi waa mubtada jucila waa la yeelay ficli maadi oo majhuul loo bineeyo naa'ibulfaacilka tafcila uu u noqonayo mafcuulu aanigana lixaawinta weeye daaka xaawin ayuu mafcuulu bihi u yahay ismul ishaarahana wuxuu ku dhacayaa laam laamtii muctalka ahayd tafcilatun wasanka tafciilaihi jucila waa la yeelay tafciilaha lixaawin kii koobay ayaa loo yeelay daaka laamta jiran koobay tafciilaa loo yeelay lilcaari minhu rubamaa qad budila rubamaa qad budila in la siyaa suurowdaa lilcaari kii qaawanaa minhu laamta ka qaawanaa yacni wuxuu u jeedaa facala laamta haddii ay ka fiyowdahay tafciil bay ku imaanay haddii ay ka jiran tahay tafciila soo ma ahan waxaa laga yaabaa shaadnimo facala oo laamta ka fiyow tafciilatanba in lagu keeno markay laamta ka jiranayd masderkii ay lahayd oo tafciila ahaa in laamta iyadoo ka fiyow lagu keenaa suurowdaayo basara tabsiratan in la yidhaahdo dakara tadkiratan dakara tadkiiran baa qiyaas ahaan lahayd calaa wasni tafciil tafcilatan in lagu keena oo tadkiratan la yidhaahdana way dhici karta intaasu u jeedaa rubamaa qad budila in la siiya budila naa'ibulfaacilka damiir weeyaanoo tafciladuu u noqonaya rubamaa qad budila in la siiyaa suurowdaa tafcilihii lilcaari kii qaawanaa minhu laamtii jiranayd ka qaawanaa in la siiya oo tafcilo lagu keenaa suurowdaa wdaridi tafciila maca tafciila likulli mahmuusin fadaa can hiqa wadaadkaan barkin ha la siiyo barkin siiya wdarid qiyaas ka dhigniyahow atafciila masderka tafciil ihi maca tafciilatin lala qabo likulli mahmuusin mid la hamseeye dhammaantii fadaaka can hiqatin qole lagu kalsooya xaggeedu yacni wuxuu u jeedaa facaladii unbuu haya facalo masderkeeda tafciiluu ku yimaadaa waa yahay laamta hadduu ka jiran yahayna tafciilatun uu ku imaanay waa garannay mahmuuzulaam hadduu yahay faciilihii facalihii ayaa laamta hamze ay ka taal tafciil iyo tafciilata labada waad ku keeni labadii masder midkaan rabtaad ku keeni karta intaasuu ujeeda oo ee, waxaa suurowdaad mazza tanzi'atan inaad ku keento tanzi'anna inaad ku keento way dhici karta mahmuuzulaam hadduu yahay intaasuu ku wadaa wadarid qiyaas ka dhig atafciila masderkii tafciil ahaayoo facalo laamta kafiyow ay lahayd maca tafcilatin tafcilo maceeda waxaad ka yeeshaa tafcilana facalo laamta ka jiran ayaa lahayd soo ma ahan labadaba waxaad u yeeshaa likulli mahmuusin mid la hamseeyey dhammaantii oo ha- laamta ay hamse ka taallo fadaa xugumka can hiqatin manquulun can hiqatin dad lagu kalsooyaa laga soo raray naxwiyiintii hore iyo carabtii hore ayaa laga soo raray can hiqa naxwiyiin hadday ku yidhaahdaan nin carabiyadiisa lagu kalsoonyay ku wadaan ee kuma wadaan nin axaadiid laga qaadan karo hiqadii muxadisiinta ay u yaqaaneen uma jeedaan ibnuulqays oo kale hiqa weeye agtooda yacni luqaduu hiqa ku yahay ku wadaan waka washada xadfu an wanasbun fii siwa maa mara faqbal minhu maa cadlun rawa ibnu maaligaa yidhaahda maa cadlun rawa inta aan soo sheegay wixii aan hinshaad weeyaane waxaad aqbashaa nin caadile wuxuu kuu sheego caadilka wuxuu u jeedaa nin luqadan yaqaano lifaacala alficaalu maca mufaacala wa cinda cabrin qis lidaa mufaacala ee waxaan soo qaadannay khumaasi oo dhan masaadirtii sudaasi oo dhan masaadirtii ulaa ee rubaaciga sartii mujaradka ahayd oo faclalo waa soo qaadanayo faclalatun iyo ficlaalun wey rubaaci hal xa- ulaasi hal xarf lagu ziyaadiye afcalo hamse haddii lagu ziyaadiyo ifcaal weeye hadduu caynta ka fiyow yahay waan soo qaadanay facalo hadduu yahay oo tadciif lagu ziyaadiyeyna laamta hadduu ka fiyow yahay tafciil weeyaan hadduu laamta ka jiran yahayna tafcilatan weeye waa soo qaadanay xataa wuxuu noogu daray mahmuus hadduu yahay tafciil iyo tafcilatan labadaba waad ku keeni karta waxaa noo haray hayru ulaai oo dhan marka la isku daro maxaa noo haray labadee wey faacalo keliyaa noo hadhay bas wax kaloo noo haray ma jiro faacaladiibuu rabaa inuu kuu sheego faacalada laba masdar bay leedahay ficaal iyo mufaacala hayru siiba weyhi baa sida wada siiba weyhi isagu wuxuu leeyahay mufaacalo keliya qiyaase faaca- ee, ficaal qiyaas ma aha buu leeyahay laakiin sida raajixa labadaba waa qiyaas lifaacalo ayuu u sugnaaday ulaaigii hal xaraf alif dhexda lagu siyaadiyey waxaa u sugan alficaalu masderkaa ficaala maca mufaacalatin mufaacalo maceedu u sugan yahay ficaal iyo mufaacalo labadaa masderuu leeyahay qaatala qitaalan wa muqaatalatan daaraba diraaban wa mudaaraba wa cinda camri wa qis qiyaasu mufaacalatan masderka mufaacalo ee qiyaas ka dhig lidaa faacalo qiyaas uga dhig cinda camrin siiba weyhi agti siiba weyhi wuxuu leeyahay labada masder qiyaas ma wada ahee mufaacalo keliya qiyaas ah ee faacalo ficaal qiyaas uma ahee sabaac bay ugu timaadaa siiba weyhi baa sida leh amaa sarfiyiinta kale oo dhan waxay leeyihiin may waa wada qiyaas ficaal iyo mufaacalo labadaba qiyaas bay u tahay camar binu bishri binu qurb binu qumbur magaciisa weeye dhalashadiisana waa waa furus oo reer furus weeye carab uusan ahayn maca daalika imaamu naxwiyiin weeyaano naxwiyiinta imaam buu u yahay luqada wuu bartay sidaa u garo uma uusan dhalanin oka wabaha lisixaati fi lmadaarisi mucallilan binahyi xibru farisi ee muxuu ahaa ee alifiyadii usuululfikhiga ahayd maraaqi sucuudku ayaa sidaa yidhaahdaa wabaha lisixaati fi lmadaarisi yacni nahyigu fasaad miyuu keenaa nahyi baa nas uu soo arooriyey shayga manhiyu canhuga haddii la sameeyo ma fasahaadaya mise waa asaxaya waa masalo mukhtalafa ee abi xaniifa wuxuu leeyay waa asixi nahyigaabaa na tusaya ku lahaa inuu asaxayo hadduusan asaxaynin waaba la iska nahiyinaya arrintaasuu ka hadlayey wabaha lisixati fi lmadaarisi meeluhu wax ku aqrinaya waxaa faafiyey lisixati nahyiga asaxiid inuu keenayo xibrun farisi caalim reer farisa abi xaniifa u jeeday ee siba weyna waa reer faris asna culammada qaar badana xagga ahaa lifaacala ayuu u sugnaaday faacae alficaalu masderka ficaala maca mufaacalatin mufaacala lala qabo wa cinda cabri waqis qiyaasu lidaa faacalo ficligaa waxaad u qiyaasataa mufaacalatan masderkaa cinda camri siiba weyhi agtiina ugu qiyaaso siiba weyhi kunyadii weeye abuubishir siiba weyhi laqabkii weeye abuubishrinna kunyadii camarna magicii wataa iqaamatin lazim fii haalibin watasti- wata- watasticaadatin adim yaa saaxibi wataa iqaamatin iqaamataadeeda lazima wuu laasimay fii khaalibin sida faraha badan waadim daa'im taa isticaada isticaadatin isticaadatadeeda daa'im yaa saaxibii saaxibkayow yacni wuxuu u jeedaa ficliga hamsatulwasliga watay sudaasigana ahaa caynta hadduu ka jiran yahay xadaf baa lagu samaynaya oo aliftii masderkaa la xadfaya ta'na waa laga soo ciwad qaadanayay isticaada oo kale ta'daa laga soo ciwad qaatay inay laasimtaa badan oo isticaadatan la yidhaahdo in la iskaba xadfee isticaada la yidhaahdana fii bacdi alaxyaan waa la arkaa laakiin haalib ma aha in la laasimaa badan sidoo kale ficligii hamse lagu siyaadiyey ulaaigoo afcala ahaa caynta hadduu ka fiyow yahay ifcaal buu ku imaanayay caynta hadduu ka jiran yahay xadaf baa lagu samaynayo masderka aliftiisiyaa la xadfaya marka la xadfana ta baa laga soo ciwad qaadanayo iqaamatan ayaa lagu keenayey ta'daasina in la laasimaa lafteeda badan haaliban in la xadfana way dhici karta weliba haddii la idaafeeyo in la xadfaaba badan haddii la idaafeeyo masderkii iqaamatan aha mudaaf hadduu noqdo oo mudaafu ilayhi uu ka dambeeyo in la xadfaa badan sida wa iqaami salaati oo kale wataa iqaamatin iqaamataadeeda masderka iqaamatin atadiisa lazima wuu laasimay fii haalibin sida faraha badan watasticaadatin walzam laa- waadim daa'im taa isticaadatin isticaadatadeedii daa'im yaa saaxibii saaxibkayow fa baabu maa siwa aladii taqadama naqlun facil ladii lahum taxatama fa baabu maa shay baabkii siwa ladii kii ka soo haray taqadama soo hormaray naqlun weeye ee facii xifdi alladii kii taxatama waajibay lahum sarfiyiin xaaluu u sugnaaday yacni wuxuu leeyahay masaadirtaa aan kuu soo sheegay hayru ulaaigaa qiyaaskii weeye masaadirtaa haddeer aan soo sheegay wixii khilaafsan oo hayru ulaai masaadirtii sidan si aan ahayn haddii loo keeno shad weeye yusbac walaa yuqaas waa la maqli la qiyaasan maayo waxaa ka mid ah facala masdarkeeda tafciil in lagu keenay ahayd tafcaal in lagu keenaa la arkay tafcaal oo ta'da la fadxiyo sida karama takraam in la yidhaahdo waa qaliil waa yahay karara takraar in la yidhaahdo waxaaba ka sii qaliilsan ta'da in la kasriyo oo tifcaal lagu keeno tikraar la yidhaahdo laba masder keliyaa ku timid ta'daas kasrisan masaladaa ku dhega labadaa masderna qur'aankay ku jiraan labadaba labadaasi waxaa weeyaan tilqaa iyo tibyaan labadaa masder ayaa tifcaal oo ta'da kasrisan ku yimi masaadirta kale shaadnimo tafcaal ugu yimaadaa ta'du way fadxisan tahay tilqaa iyo tibyaan labadaa masder qur'aankay ku jiraan ayaa shaadnimo tifcaal ugu yimid masder kastoo mas- masder kaleoo ta'da ay kasrisan tahay oo tifcaal ku yimaadaa ma jiro shaadkay ka mid tahay waxaa ka mid ah facala oo ficaal masderkeedii lagu keeno wakad- ka- wakadabuu biaayaatina kidaaban la yidhaahdo kadabuu biaayaatina takdiiban in la yidhahda ay ahayd oo tafciil lagu keeno ficaal in lagu keeno shaadnimay ugu timi samaac weeye fa baabu maa shay baabkii siwaladii kii ka soo haray taqadama hormaray naqlu naqli weeyaane faci xifdi faci wacaa mudaarice yacii lam geli yacii lawowdii wuquucaha bayna caduwatayha bay u xadfoomi soo maahan yacii lam ku tuur hee jaasimka wuxuu xadfi ya'dii dambe soo maahan lam yaci lamta mooye ficliga maxaa ka jooga ya iyo cayn ya'da waa zaa'id xarfulmudaaracadi waaye cayn keliya soo haray amar haddii la yidhaahdo ka warran mur bixarakatii buu noqoni caynka keliya amar noqoni ci afcaal sidaasoo waxaa jira hataa nadbi lagu jamciyaa jiraayo khudariga uu qoro إني أقول لمن ترجى شفاعته قل مستجيرا قياه قوه قيقينا وإن وشى ثوبا غير قلت في ضجر شي فوق ويك شياه شوه شيشينا وقل وحيا الله حجر أبيات ربض اللي مجتمعي وكا فباب ما شيء باب كيسي والذي تقدم كصهري نقل ويانا فعي حفظي الذي كي تحتم واجبي لهم سرفيين حال وصولنا هذه ومرة بفعلة كمش- كمشية و- وهيئة بفعلة كمشية ومرة مرة بفعلة أيو كسقنا هذه كمشية وهي وهيئة هيئانة بفعلة أيو كسقنا هذه كمشية وهي ومصدر مقيد كاو سهلي هي سو مصدر كمقيد كمصدر المرة يا مصدر الهيئة لو يقانا مصدر المرة معناه هذا وحا ويان فعل مصدر كيس عادي مركا لو كينو ثلاثي وغير ثلاثي مثل دولابها النقضي كليا مصدر وحو تصينيا أصل الفعل أو حدث كأه بس معناه كلمة تصينيو ضرب ضربا ضربا قراعتان بوتسني قتل تقتيلا لقتل فعل تفعيل ممثل كوي مادا تقتيلا ديلتان كون بوتسي بديء يرئي مصدر كما تسيني هدي لا دونايا ان لا استوسيو مصدر كه فعلك هل مر كلي انو دحاي هل مر كلي انو دحاي ان لا استوسيو هدي لا دونو ثلاثي مصدر كيسي فعلتان كوكين ثلاثي دن دبل كمر sid- ee, laba iyo toban wasan oo qiyaasa sooma aan soo sheegin dhammaan faclatan dabada uu qabo masdarulmaraba haddaad ka duuni daraba darb- darbatan ee, karuma karmatan karuma masdarkeeda fucuulatu facaalatun buu ku imaanaya sooma ahayn dheg bilig hawsiine faclatan ku keen karmatan dheh hal maruu karaameeyuu noqonayaa saxiix waa haddii hal mar aad dooni masdarulmara masdarulhey-a qaabka ficliga uu u dhacay inaad ruuxa tustaa dooni qaab fiican buu ahaa qaab xun buu ahaa qaabka u dhacaa dooni inaad tusto masderka ficligana waa ulaai ulaai oo dhan masaadirtiisa ficlatun ku keeno fa'da kasri darabaa durbatan dheh qaab garaacitaan buu noqoni mashaa mishyatan dahaba dihbi dihbatan ficlatan hay-ada hay-ada ku keen faclatanna marada ku keen intaasu ujeedaa ومرة مرة مستر كي هل مر إنه دعين لستو سلدونيو كائن بفعلة أيو كده نادي كمشية هل سعدوي وهيئة هيئنا بفعلة أيو كده نادي أسنا كمشية قاب سعدوي إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة قتلة إيا ذبحة وهي أذكروا فأحسنوا ولاجية القتلة قاب دليد ولاجية وي. قاب كذا وحو دليسان الذبحة قاب كذا وحو قورعيسان ولاجية معنه سلاس وشيدا في غير ذي ثلاث مرة بتا وشذ فيه هيئة فاستثبتا ثلاثي مصدر المريه سفعل ترانكو كيني مصدر الهيئه سنة فعلة تنبوكو يمد غير ثلاثي كورا مصدر مصدر مريه سي مصدر الهيئه هل كدك مصدر الهيئة غير ثلاثي كما يمادو غير ثلاثي مصدر الهيئة كما يمادو قياس أهان مصدر المرة كو يمد مصدر كي عادي أهاي غير ثلاثي أمباتاكو ضري خلاص أكرم مصدر كذا سيدوي إيماني إكرام أو إفعال سمعين تا قدر إكرامة هل إكرام بو نقوني وهدوس مصدر كهوري تأسي وذنين هدو تأوتنا بطك لا ينقض توسو وضاي في غير ذي ثلاثة مرة مرة بتاء تأبى يكون هناتي أو تأبى لجليني في غير ذي ثلاثة سد أحمد صاحبي غيرك حقي حالوكا هذه أو مصدر غير ثلاثي آه مرها دي أتكدوني تاون قدر سيدا يؤشي ذا وشذ الشاذ وي فيه غير ثلاثي وحا الشاذ هيئة هيئة بإن لغا كينو مستر هيئة غير ثلاثي إنو كان يماد الشاذ وي إيه فاستثبتا سقط طلب نيهو يعني إن وحل غوصو ويدي سوي فاستثبتا واسكتها من البيت فحكمنا لمصدر مباين من تاوى إلا يبدو بالقرائن وعن ري ثلاثي مصدر مره فعلة مصدر هيه سنة فعلة صح ما طيب وحي من غير ثلاثي مصدر مره مصدر كي عادي ها بتاكو ضري هي انا كما يمادو سو سلا ما نندهن كورن ثلاثي مصدر كيسي عادي اها هدو فعلة كو يمد اما فعلة كو يمد سيدي لي سيدي مره لي سوتوسي اما هي لي سوتوسي فعليا ulaaigaa masderkiisiibaaba wuxuu ku yimid faclatan shaadnimuu ugu yimid sida raxima raxmatan oo kale raxmatan aad rabtaa marre inaad iska tusto maxaa samayni oo aad nactiyayni waaxidaad ku nactiyayni oo waxaad leedahay raxmatan waaxidatan qaab kaloo la isku tusi karaa ma jiro saxiix soo ma ahan hadduu ficlatan ku yimid ka waran nacima nicmatan nicma nicmatan haddii aad dooni masdarulheya inaad iska tu inaad ku tusto waad nacsiyayni asna nicmatan xasanatan ama nicmatan kaiiratan ama nicmatan waaxidatan nicmata adigu qaabkii baad ku sifayni waan gartay waa hadduu ulaai yahay faclatan iyo ficlatanna masderka ku yimid hayru ulaai haya kama yimaadee maradaa ka timaadaaye maradana waxay ku imaanaysa masderkii unbaa taa ku daraysa soo maahayn hadduu masderka taa horay usii watay ka warran isagu oo waaba sida facala oo laamta ka jiran tafcilatan bay ku imaanaysa soo maahayn zakaa taskiyatan ee faclala laba masder bay lahayd faclala tanaa ka mid ahayd taaba xaggeed kaga dari taa buu sii wataye waad sifaynayoo waaxida ku sife oo waxaad tidhahdaa daxraja daxrajatan waaxidatan zakaa taskiyatan waaxidatan sidaa ku keen intaasu u jeedaa fa xukmunaa xukumkeenna aan xukminnay ficliga inta lagu daro ama marrihiisa faclatan lagu keeno ulaasi haddii uu yahay xukumkii sidaa ahaa kaa'inun wuxuu u sugnaaday limasderin masder masderka oo mubaayinin ka fog min taa intaa ka fog masderka markuusan ta' wadanin weeye sax ma tahay wa ilaa hadduu ta' watay yebdu marrihii wuxuu ku muuqani bilqaraa'ini qariinuu ku muuqanaya waaxida ku sifee sidaa ayuu ku muuqanaya wallahu aclamu sala allah wasalam